habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa washington
waa fiidnimo isniinaha bisha sebtembarna waa sagaal iyo toban sanadkuna waa laba kun iyo lix iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban toddoba iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggeenna v o a somaali dotcom idaacaddana caawa waxaa wadajir idinkugu soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan daanduray iyo falastiin axmed iimaan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mida wararkii ugu dambeeyey ee weerarka ninka soomaaliga uu ka geystay magaalada san cloud waxaan kaloo idiin haynaa waraysi aannu la yeelanay mid ka mida odayaasha soomaalida ee magaalada degan aniga asaga meel kastaan ku kulmi jiray iskoolkaan ku arki jiray aan ku arki jiray xaafadaha uu degan yahaan ku arki jiray magaaladan ku arki jiray dhallinyarada tirada dadka tirada badan ee bulshada ee soomaaliyeed oo aan la shaqayno oo aan ku dhex jirro oo ilmahaya ku dhex jirro oo aan ku dhex soconno oo aan ognahay oo degan magaalada oo la yaqaan buu ka mid ahaa waxaa sidoo kaleeto aad dhegaysan doontaan waraysi aan la yeelanay xeer ilaaliyaha soomaaliya axmed cali daahir oo ku sugan magaalada heeg oo maanta ay ka bilaabatay dhegaysiga dacwadda muranka biyaha badda ee soomaaliya iyo kenya saddexdii saac oo ay dacwadu socotay dowladda kenya ayaa dhegaysigu socday dowladda kenya ayaa la dhegaysanayey jawaabteennana berri ayay insha allahu annaguna sidoo kale aan leenahay saddex saacadood inaan ka jawaabno dooddoodii berri ayaana soo bandhigaynaa si life ana waad u daawan doontaan
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan xubintii doodda gaaban iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka mas-uuliyiinta magaalada new york ayaa raadinayay nin siddeed iyo labaatan jira oo lala xiriirinaya qaraxii ka dhacay manhattan oo mid ka mid ah afar dhacdo oo xiriir ah ahayd iyadoo markaasi qaraxyadaasina ay u dhexeeyeen afartan iyo sideed saacadood hay-adda f b i da ayaa sheegtay in axmed qaan raxaami oo dhowaan ay warbaahinta dalkan maraykanka ay soo bandhigeen in booliiska uu gacanta ugu jiro la weydiin doono waxaa laga weydiinayo qaraxyadii ka dhacay magaalada new york iyo weliba new jersey habeenkii sabtida booliiska ayaa sheegay in raxaami la doondoonayey ama la doonayo in su-aale laga weydiiyo qaraxyo kale oo saacado un ay u dhexeeyeen qaraxa ka dhacay manhattan kuwaasi oo boqol iyo soddon kilomitir koonfurta magaalada manhattan isla saacadahaasina qarax kale uu ka dhacay hay-adda f b i da iyo booliiska new york ayaa raadinaya sidoo kalena dad iyana qaraxyadan lala xiriirinayo oo aan ahayn ninkan siddeed iyo labaatan jirka ah iyo weliba xiriirka ka dhaxayn kara qaraxyadan walxa kale oo qarxa ayaa laga helay meel u dhow goobta qaraxu uu horey uga dhacay kadib markii qaraxii hore markaasi uu dhacay qaraxan oo loo isticmaalay digsi kuwa korontada ee wax lagu kariyo ah ayay boolisku ka qaadeen goobta iyagoo markii dambena goob ammaana ku qarxiyey booliiska ayaa sheegay in raxaami uu yahay muwaadin maraykan ah balse kasoo jeeda afghanistan kuna nool new jersey raxaami ayaa goor dhoweyd markii la qabanaya waxay warbaahintu soo bandhigtay isagoo markaasi dhaawac uu soo gaaray kadib markii booliiska ay rasaas isweydaarsadeen
isuduwaha qaramada midoobay ugu qaabilsan gargaarka deg dega stephen oprin ayaa waxa uu sheegay inuu aada uga xanuunsan yahay ugana niyad xun yahay kolonyo gaadiid ah oo gargaar wada in ay weli joogaan ayna sugayaan in loo ogolaado in ay galaan magaalada alebo oo boqolaal kun oo qof ay ku xaniban yihiin kuwaasi oo u baahan cunto biyo iyo gargaar daawo heshiiskii xabajoojinta ah ee ay gaareen maraykanka iyo markaasi rushia ayaa waxaa ka qayb ahayd in gargaar aadminimo la gaarsiiyo alepo xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa waxa uu ku eedeeyey dowladda madaxweynaha dalkaasi syriya bashaar al asad xanibaadda gargaarkaasi wuxuuna sheegay rushia in looga baahan yahay inay ku cadaadiso syriya in howshaasi ay meel marto hogaamiyaasha caalamka ayaa maanta oo isniina ku kulansan magaalada new york halkaasi oo looga hadli doono laba caqabadood oo waaweyn oo dunida ka taagan kuwaas oo kale ah arrinta dagaalada syriya iyo qaxootiga ka dhashay kulankan ayaa noqonaya kii ugu dambeeya ee madaxweyne obama uu ka qayb galo iyo weliba bankimoon oo isna kulankani uu noqonaya kiisii ugu dambeeyey muddadii uu xilka xog hayanimo ee qaramada midoobay uu hayay oo ku ekooyay soddonka disembar ee sanadkan lixdan iyo shan milyan oo qaxooti ah ama barakacayaala ayaa ka soo cararay dagaalada iyo masiibooyinka dabiiciga ah oo faqrigu uu ka mid yahay ee dunida ka jira bankimoon ayaa u yaboohay madaxda caalamka inay kaalmo ka geystaan caawimaada qaxootiga faraha badan ee soo burqanaya mas-uuliyiinta dalka afghanistan ayaa sheegay in duqeyn xagga cirka ah uu geysto maraykanka in lagu dilay ugu yaraan sideed askari oo booliiska afghanistana ciidanka booliiska ah ayaa waxa ay ku sugnaayeen goob dadka lagu baaro oo ku taalo wadada gaadiidku ay maraan ee dibadda tarinkot ee xaruntu ah gobolka urusgan duqeyntaasi oo dhacday habeenkii axaddii taliyaha ciidanka afghanistan ayaa waxa uu dhaleeceeyey weerarkaas iyadoo afhayeen u hadlay militariga maraykanka brigadier general charles cliffland oo la hadlay v o edana uu qiray in duqeynta cirka loo geystay tarin cod siddeed iyo tobankii bishan isagoo sheegay in lagu bartilmaameystay shakhsiyaad soo xabadeeyey ama rasaas ku soo riday ciidamada amniga iyo kuwa difaaca qaranka ee afghanistan tarinkot ayaa waxa ay ka mid tahay caasimadaha gobolada weerarada qaraara kala kulmay kooxda talabaan dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos ugu dhegeysanaysaan washington caweysin wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay hogaamiyaasha bulshada soomaalida ee magaalada st cloud ee gobolka minnesota ayaa sheegay in nin soomaali ah oo toorey watay uu ka dambeeyey weerarkii ka dhacay magaalada st cloud habeen hore kaasi oo lagu dhaawacay sagaal qof weerarkaasi ayaa waxaa baaritaan ku haya hay-adaha dembi baarista ee dalkan maraykanka ururka isis ayaa sheegay in askari iyaga ka tirsanay uu fuliyey weerarka bulshada soomaalida ayaa waxa ay sheegeen in ninka weerarka ka dambeeyey lagu magacaabo daahir aadan oo toogasho uu ku dilay nin boliisa oo xilligaasi aan shaqo ku jirin haddaba waxaa magaalada st cloud haatan ku sugan wariyahana maxamuud mascad maxamuuda waa sidee xaaladda magaalada haatan
ibrahim haddaad umahadsan tahay magaalada xaaladeedu dabcan marka laga hadlayo bulshada soomaalida deganaan badani kama muuqato adigu muddo hadda saacad iyo bara ayaan joogaa magaalada waxaan booqday dhowr meelood oo ay soomaalidu dukaamo iyo maqaayado ku leeyihiin dadkii aan goobaha kula kulmayna waxa ay badi ii sheegayaan in ay werwer iyo cabsi badan ka qabaan in dhinaca dadka caadiga ee halkan degan ee maraykanka weliba dadka caddaanka ah ay weeraro iyo waxyaba noocaas kaga yimaadaan hase ahaatee ee marka aad dadka hogaamiyaasha bulshada ah aada la kulanto waxay kuu sheegayaan in xaaladdu hadday degan tahay dhibaato fara badanna aan la filaynin labada community kan soomaalida iyo dad kale cadaankuna ay hadda wada shaqaynayaan marka jawiga guud marka la eego waa sidaas laakiin dhalinyarada oo kale iyo dadka goobaha ganacsiga uu joogo markaad la kulanto waxay leeyihin waxaan ka baqaynaa in maadaama qofku uu yahay soomaali ee dhibka geystay in dad aarsi iyo waxyaabaha wata ay yimaadaan sidaabay dadka qaar kula hadlayaan waa gartay hay-adaha amniga iyaguma hadleen
marka laga yimaado waxyaabihii hore ee shalay ay warbaahinta u sheegeen wax cusub ilaa iyo hadda oo arrintii kusoo kordhay ma aanay sheegin laakiin xilligaanan kula hadlayo waxaan kaala hadlayaa xarunta magaalada st cloud oo uu ku sugan yahay guddoomiyaha gobolka minnesota mark dayton iyo duqa magaalada st cloud oo la filayo in ay warbaahinta la hadlaan waxyaabihii soo kordhay iyo halka ay arrintu marayso marka hadda dibadda ayaan kaga soo baxay qolkii uu shirka jaraa'id ka dhacayay weli ma aanu bilaabin laakiin sakanada hadda aan kula hadlayn banaanka taagnahay inuu bilowdo ayaa suuragala hogaamiyaasha bulshada way ka hadleen arrintaasi dadka soomaalida ah markaad fiirso shaksi ahaan iyagu ma ka hadlayaan
sidaan kuu sheegayba dadku way ka hadlayaan cabsi badan bay muujinayaan dadka qaar waxa ay lafteeda shaki gelinayaan sida uu dagaal u dhacay weerarkani dadka qaar waxay kuleeyihiin ninkan soomaaliga ah wuxuu ahaa wiil shaqaysta jaamacad dhigta marka waxaan u baahannahay in aan ogaano sida wax u bilowdeen dadku waxay kuleeyihiin qaarkood waxa uu meesha ka doontay inuu telefonka cusub ee iphone seven soo baxay uu sii iibsado shaqana uu sii galo marka way la yaaban tahay bulshadu in uu wiilkani weerar geysan karo oo uu markaasi dad layn karo nin lagu tuhmayo arrimaha noocaasi inuu fali karana ma ahan bay kuleeyihiin dadka yaqaana ee magaalada degan kaasina wuxuu ahaa wariyaheena maxamuud mascade oo ku sugan magaalada sancloud haddaba haaruun macruuf ayaa isna qadka telefoonka ee magaalada sancloud kula xidhiiray jaamac almaad oo ka mid a odayaasha soomaalida ee sancloud islamarkaana booqday qoyska uu ka dhashay wiilka loo haysto in weerarkan uu geystay
wiilka soomaaliyeed oo lagu eedeynayo arrimaha ka dhacay moolka waxaan ka aqaano waa nin dhal wuxuu ahaa dhalinyaro ah da-da labaatanaad jira wuxuu ku soo barbaaray jaraantiisii waxaa la keenay halka kan maraykanka isagoo saddex bilood ama afar bilood jira halkan buu ku barbaaray iskuolka elementaryga ilaa iyo jaamacaddana halkan buu ka dhiganhayay sancloud magaalada laleeyahay buu ku koray dugsiga sare oo apollo ayuu sanadkii dhow sanadkii afar iyo tobankii laba kun iyo afar iyo tobankii ka baxay waan u malaynayaa wuxuu ahaa ardayda ugu sarreysa oo iskoolkaas ka baxday honor student uu ahaa nin aada u degan oo weligiis iskoolka intuu dhigan hayay wax dacwada oo aanu ka maqallay ama wax dhibaata oo aanu ku aragnay aysan jirin buu ahaa nin aada u degan oo aada u miisaaman buu ahaa wuxuu galay jaamacadda jaamacadduu dhiganhayay full time thirty year buu asaanka saddexaad buu ahaa si fiican buu iskoolkiisa iyo waxbarashadiisa u watay waa gartay waa gartay adiga isaga halkeed ku kulanteen ood isugu timaadeen aniga isaga meel kastaan ku kulmi jirin everywhere iskoolkaan ku arki jiray waxaan ku arki jiray xaafadaha uu degan yahaan ku arki jiray magaaladan ku arki jiray dhalinyarada tirada dadka tirada badan ee bulshada ee soomaaliyeed oo aan la shaqeyno oo aanu ku dhex jirro oo ilmahaya ku dhex jirro oo aan ku dhex soconno oo aanu ognahay oo degan magaalada oo la yaqaan buu ka mid ahaa saasaan ku aqaanay maxaa ka mid ahaa shaqooyinkii idin dhex maray waxaana dhex marahayay waxa waxaa ka mid ahaa waxaan tegi jiray iskuulaadka waxaan tegi jiray meelaha ay ku cayaaraan mostly ilmaha waxaa la geyn jiray boys and girls club oo ku yaala magaalada ku yaala ilmahaasoo la dheeli jiray waan aqaanay waalidkiisaan aqaanaa gurigiisaan aqaanaa waa garta maxaad nooga sheegi kartaa qoyska iyo iyo maarata waalidkiisa waalidkiisa aabihiis waa nin aada u wanaagsan waa nin oday ah oo actually odayaasha magaalada hogaamiye ah oo aada ugu ugu ugu adag soomaalinimada iyo in dadku ay israacaan oo bulshadu ay midowdo oo waxyaabo badan oo magaaladan laga qabtay ka qabtay weeye waa famil aada u wanaagsan oo ilmo tiro badan leh oo ilmahooda ay ilmo fiican wada yihiin oo annaa wax dhibaataa ku arag waxaad ii sheegtaa marka n bal markii kugu dambeyseed wada kulantaan daahir goormay ahayd maxaad isugu timaadeen munaasabadaad isugu timaadeen maxay ahayd maxaa isdhahdeen daahir nin dhalinyaraha u ahaa markii ugu dambeysay exact timeka ma aqaan laakiin dhowaantan dhowaanaha kan baan arkay adeer nabad inaan isniri ma ogiina sheeko gaara ma aanaan yeelan dhalinyaradana badi inaan dhaqdhaqaaqooda kore iyo aragtidooda guud iyo hanaankooda guud fiiriyo ma ogi si gaara midow hadda mid aan u abrosh gareeyo ma aha marka waan ogaa waan arkay waa issalaanay adeer ma fiicantaa jaamacadda ma dhigataa waa dhigtaa shaqadii ma aadaa waa aadaa intaasay ahayd inta aan kulanay muxuu ka shaqayn jiray
sida markii ugu dambeysay hadda ugu dambeysay wuxuu ahaa sidaan ogaa anigu security guard waa gartay marka bal waxaad wax yar sifa naga siisaa isaga iyo dhalinyarada kale macaamilkiisa iyo arintan hadda lagu eedeynayo maxaa ku kalifay baas dhihi kartaa
arrinka hadda lagu eedeynhayo anigu pictureka wiilkaas aan ku aqaano ugama dhex jeedo marka taas waa investigationka wax ku saabsan iyo sida iyaku investigationka isu u dhigo wax ku saabsan weeye laakiin aniga masawirka iga muuqdo wiilkaas waxa arrimahan oo kale ku keeni kara ama ku dhex imaan kara ama dhex geli kara igama muuqdaan kuma kumana anaan arag kumana anaan ogeyn waa gartay intii arintani dhacday wiilka iyo qoyskooda ma la xidhiidheen iyo aabihii iyo maxaa isdhahdeen
intii arrinkan uu dhacay qoysku waa u tagnay waa usoo tacsiinaynay sidii aan kuwii ay waxgaareenba ugu tacsiinaynay qoyskiina waa la soconaa waxaan aada muhiimadda usiinaynaa in qoyskaas brivaxigooda la dhowro oo la ilaaliyo intay waxay kuwaa rag tacsi u taallo tacsidooda iyo intay gelayaan in aanu dhowrno oo aanu ilaalino ayaa waajibka naga saaraya dareenkoodu sidee buu ahaa aabihii iyo hooyadii iyo qoyska markaa u tagteen goormaa u tagteen qof waarida oo ilma ka dhinteen siduu ahaan jiray bay ahaayeen qof waarida oo ilmihiisii ay dhinteen oo weliba si kadiisa ay ku dhinteen oo la dilay oo haddana la eedeynayo sidii waarid uu ahaan lahaa iyo waxa ay dareemi lahaayeen bay dareemahayaan yihiinna waa binu aadam waa gartay marka n fariintii ay dirayeen oo idiin wakiisheen ka oday soomaali ahaan adiga iyo hogaamiyaasha kale bulshada maxay ahayd fariin ay gaar noogu wakiisheen ma jiro laakiinse annakaa mas-uuliyad ahaan waxaanu qabnaa in familka aanu tixgelinno waktiga ay u baahan yihiin inay ay ay ay ilmahooda dugtaan oo ay dhammaystaan waxa soo gaaray ay ay soobgareeyaan marka waxaan jeclaanahay in aan aada uga taxadarno xiriirka aanu la yeelanayno iyo qaabka aanu la dhaqmayno waalidiinta sidee u saamaysay bulshada st cloud ku nool arrintani iyo dee soomaalidaba bulshada arrinka kani waa arrin aada u culus waa arrin aada u u haysan mar haddii targetkii uu annagana soo gaaray waxa kan ay ay leeyihiin argagixisada iyo baaritaanka argagixisada iyo la socodka waxaan hadday haddana magaaladii soo dhex galeen oo soo gaadhay waa wax aada noogu culus waadna garan kadhaa qofkii waxaan ahay oday soomaaliyeed qaxooti baan ahay madow baan ahay waxaan ahay muslim baan nahay bulshada soomaaliyeed meesha degan waa kulligood waa saas baqdin baa ku jira argagax baa ku jira maxaa dhici doona ay taagan yihiin ma garan karno waxa dhici doona iyo waxay noqon doonto xaaladdu noqon doonto walwal badan iyo fakar badan iyo baqdin badan baa jira
jaamac calmaad oo ka mida odayaasha soomaalida ee st cloud oo u waramayay waryaheena haaruun macruuf
magaalada heeg ee dalka netherlandna waxaa maanta ka bilowday dhegeysiga dacwadda muranka dhinaca xuduudda badda ee u dhexeeya soomaaliya iyo kenya dowladda kenya ayaa waxay ku doodeysaa in maxkamaddan caalamiga ah aysan sharci u lahayn inay dhegeysto dacwada iyadoo ku baaqday in labada dowladood ay ka wada hadlaan muranka dhexdoodana ay ka heshiiyaan dowladda soomaaliya ayaa iyadana la filayaa in kiiskeeda ay ka horjeediso maxkamadda warbixintan waxaa noo diyaariyey xuseen barre aadan
dhegaysiga dacwaddan oo toddobaad socon doonta ayaa maanta waxa ay ka bilaabantay xarunta maxkamadda caalamiga ee heeg ee dalka holland fadhiga maanta ayaa waxaa dahfuray guddoomiyaha maxkamaddan roni abraham oo ka soo jeeda dalka faransiiska waxaana uu sheegay in dacwaddani ay ku bilaabmi doonto doodaha dhinaca afka ah oo maanta loo qoondeeyey dowladda kenya halka berina loogu talagalay dhegaysiga doodda dowladda soomaaliya dhegaysiga dacwaddan ayaa ka koobnaan doona laba wareeg oo dood ah oo bilaabanaya maanta berina dhammaanaya waxaana wareegga labaad uu bilaabmaya arbacada dhinac walbana waxaa la siinayaa saddex saacadood iyadoo maanta la dhegaysan doono doodda kenya berina la maqli doono dhinaca soomaaliya iyadoo haddana dib laysugu soo noqon doono arbacada iyo khamiista oo haddana la kala dhegaysan doono labada dhinac gudoomiyaha maxkamadda cadaaladda adduunka ayaa mikrofoonka waxa uu ku wareejiyey xer ilaalyaha guud ee dalka kenya brofesor githu mwengai oo isagu horkacayay kooxda khubarada ee dhinaca sharciga ah ee u doodaysay dowladda kenya xeralyaha dowladda kenya ayaa ku dooday inaanay maxkamaddani shaqo ku lahayn dacwaddan waxaana uu faahfaahiyey mowqifka dowladdiisa Kenya's position that this court is not competent in the present case is not a retreat from its respect for international.
dowladda kenya mowqifkeedu waxa uu yahay inaanay maxkamaddani karti iyo awood xirfadeed aanay u lahayn dacwaddan waxaan xaqiijinayaa inaanay taasi ka dhignayn inaannu liidayno ama aanun ixtiraamaynin maxkamadda sharafta leh oo ka mid a halbowlayaasha hay-adaha qaramada midoobay laakiin waxaannu u aragnaa inay jiraan heshiisyo iyo habab kale oo arrintan xal la iskula gaaray Kenya has not consented to the court's jurisdiction over disputes in regard to which it has agreed to another method of settlement.
xeer ilaaliyaha dowladda kenya ayaa tilmaamay in dowladda kenya ay weligeed xaqdhowraysay xuduudaha badda soomaaliya islamarkaana aanay ka faa'iidaysanin burburkii dowladdii soomaaliya xeer ilaaliya gitu mwangai ayaa ku dooday in kenya ay kumanaan qaxooti ah oo soomaali ah magan gelisay islamarkaana ay ciidamo ka joogaan soomaaliya kuwaasi oo u gurmanaya sida uu tilmaamay soomaalida ay al-shabaab ku dhibaateeyeen Since the collapse of the Somali state in 1991, Kenya has provided humanitarian relief for almost half a million Somali refugees. Kenya also tan iyo provided burburkii dowladdii soomaaliya sanadkii kun sagaal boqol koob iyo sagaashankii kenya waxay gargaar bini'aadanimo u fidisay ku dhowaad nus milyan qaxooti ah xitaa waxay kenya marti gelinaysay oo ay haysay dowladihii kumeelgaarka ah ee soomaaliya tan iyo labadii kun iyo afartii taasi oo lagu dhisay dowladda kenya ilaa iyo intii ay xaaladda ammaanku soo hagaagaysay bilowgii sanadkii labadii kun iyo toddobadii kenya waxay kaalin muhiima ka qaadatay jebinta al-shabaab iyo qabashada caasimadda soomaaliya ee muqdisho It has made significant contributions, both to the civilian and military components of the UN mandated African Union mission in Somalia.
xeer ilaaliyaha dowladda kenya ayaa sidoo kale tilmaamay inay muhiim tahay in arrintan si wadahadala lagu dhammeeyo isagoo ka digay halista ka imanaysa al-shabaab oo uu sheegay in baddaasi ay adeegsadaan waxaana uu ku baaqay in la joojiyo dacwadda ay soomaaliya gudbinayso ee ku doodaysa in kenya ay qaab damac ah oo ulakac ah u damacsan tahay badda soomaaliya dhinaca kalena madaxweynaha dowladda soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo fariin arrintan ku saabsan soo dhigay barta ay bulshadu ku xidhiidho ee facebooka ayaa mar kale ku celiyey in soomaaliya aanay ka tanaasuli doonin hal mitir oo ka mid a biyaha badda ee soomaaliya بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله maanta waxaa bilaabanaya dacwadii Kenya iyo Soomaaliya u dhaxeysay badda ah Ee, dacwadaas ee, tiimka sharci yaqaanada ee Soomaalida ah maxkamadda ay tegayaan dabcan tiimka Kenya sharci yaqaanadu way iman doonaan Ee, waxaan rabnaa annagu ee, muhiimadda dacwadda badda waxay tahay dhulka biyaha Soomaaliya ay leedahay hal mitir oo ka mid ah inaan laga tanasulin Ee, markii annaga iyo walaalaheen Kenya aan wada hadalnay oo aan wada hadalka isla keeni weynayna mushkiladda in lagu xalliyo si oo qaanuuni ah oo ilbaxnimo ah oo qawaaninta caalamiga loo dugsanayo aad ayaan kalsooni badan ugu qabnaa ee, inaan saxannahay oo waxaan ku doodaynahay oo xaqa aan leenahay oon ummad ahaan aan u lahayn inuu yahay aan qabnaa Ee, cid kale inaan ku dulminayna ama ku xadgudbayna ma aaminsanin laakiin haddana xaqaas aan leenahay annagoo go-aan dowladda soomaaliya annagoo maalan shacabka soomaaliyeed inaan hal mitir oo biyeyna ka mid inaan ka tansulno diyaar uma ahin Ee, waxaanan rabnaa inaan ku soo dhacsanno sida qawaaniinta caalamiga iyo xadaaradda ilbaxnimadu ay qabto Ee, sideedna kale anagii kenya laba dal oo daris ah saaxiibo ah walaalo ah cilaaqaadku isku fiican yahaan nahay xumaan nagama dhexayso dabcan ayaguna waa laga yaabaa inay intoo kale aaminsan yihiin laakiin annagu biyahaas inaan annaga leenahay baddaas annaga aan leenahay bad soomaaliyeed ay tahay annaan muxuu ahaay difaaci doonno haddii alla yidhaahdo dowladduna waxaa ka go'an in ay baddaasi soomaaliya ay gacanteeda ku soo noqoto oo bad soomaaliyeed ay weligeed ahaato Ee, annaan ku kala baxna qawaaniinta caalamiga ay jirto waana ku kalsoonahay inaan leenahay badda aan maanta dacwadeeda maxkamadda ka bilaaban doonto waxaa xusid mudan in dhegaysiga maanta uu ku koobnaa maqalka doodda qareennada iyo sharciyaqaanada u doodaya kenya iyada oo beri loo ballansan yahay in la dhegaysto dowladda soomaaliya doodeeda oo ku saabsan muranka xuduudda ee u dhexeeya labada dal xuseen barre aadan ayaana warbixintaasi soo jeedinayey haddaba sida aad maqlayseen dowladda kenya ayaa ku doodaysa in maxkamadan caalamiga aysan sharci u lahayn in ay dhegaysato dacwadda dowladda soomaaliya ayaa iyana la filayaa in kiiskeeda ay ka horjeediso maxkamadda maalinta berito ah xeer ilaaliyaha qaranka axmed cali daahir oo wafdiga soomaaliya ee dacwadan u yimid horkacaya ayaan weydiiyey waxa maanta maxkamadda lagu soo bandhigay maanta sidii uun loo ballansanaa oo e, maaragtay la filayayba waxaa bilaabatay dhegeysigii dacwadii badda e, murankii badda soomaaliyeed ee kenya iyo soomaaliya waxaa loo ballansanaa maanta in la dhegeysto doodii kenya oo ahayd shirtaaggii hordhaca ahaa ee ay samaysay oo ay ku dureysay in maxkamaddu ay awood u leedahay e, dhegeysiga dacwaddan taas ayaa argumentigooda uu ahaa annaguna marka aan ka jawaabnay in maxkamaddu ay awood u leedahay in ay dhegeysato marka maanta doodu waxay ahayd bacdama kenya iyadu ay keentay is-hortaagga in ay soo bandhigto doodeeda ku wajahan iyo saldhigga ay u cuskanayso in aanan maxkamadani aysan u lahayn ikhtisaas dacwaddan inay gasho marka maxay keento cadeymo ah oo ay ku hor istaagaysaa in dacwadda aysan sax ahayn Eh, horta qaanuuniyan eh, dacwad maxkamad ka furan caddaynaheeda iyo eh, arrimaha hoose looga hadlo sharcigu ma ogola in la bablish gareeyo ilaa ay finalize ay noqoto laakiin doodeedu waxay ku salaysnayd maxkamadan in aanay awood u lahayn dacwaddan inay qaado maxaa yeelay dowladda soomaaliyeed iyo kenya waxay wada galeen heshiis heshiiskaasna oo ahaa inay labadoodu ka wada hadlaan oo aanay maxkamad tegin taas ayay doodooda xoogeeda u ku salaysnaa sidaa darteedna in wadahadalkii loo noqdo dacwaddan la joojiyo adinka marka ka soomaali ahaan maxaa ku doodayseen oo taas dhinaciinana aad ka uga jawaabayseen
jawaabteedu insha allahu berri bay noqonaysaa annagu maanta wax hadala kumaanaan lahayn maxkamadda Eh, saddexdii saac oo ay dacwaddu socotay dowladda kenya ayaa dhegeysigu socday dowladda kenya ayaa la dhegeysanayay jawaabteennana berri ayay insha allahu anaguna sidoo kale aan leenahay saddex saacadood inaan ka jawaabno doodoodii Eh, berri ayaana soo bandhigaynaa si life ana waad u daawan doontaan Eh, berri baana ka hadli doonaa markaas wixii aan eh, ku ku difaacayno eh, doodoodaas iyo sida aan ku cadaynayno inay maxkamadani awood u leedahay dhegeysiga dacwadda marka muxuu yahay jadwalka dacwadda ee maalmaha soo socda berri haddii aad hadashaan maxaa xigi doona kadib waxaa xigi doonaa iyagana inay mar labaad eh, maalinta eh, arbacada ah ay ku noqdaan oo ay doodayadii ay reparal waxaa la yidhaahdo ama ay kasii furaan oo doodayadii kasii jawaabaan kadibna maalin masiinaha oo khamiista ayaa ku jirta kadibna maalinta jimcada ayaan anaguna jawaabtii jinaanadka ahayd bixin doonaa intaasay ku dhammaan doontaa dhegeysiga dacwadda insha allah marka in dacwadu soconaysa iyo in kale goormay maxkamaddu ka jawaabi doontaa oo ay go-aanka gaari doontaa waxay ku xiran tahay maxkamadda iyo eh, sida ay availabilitygeeda iyo waktigeeda iyo kiisaskeeda iyo hawsha ayada u taala Eh, laakiin eh, waxaan qiyaasaynaa in aanay wakti badan qaadanin ugu badnaan ilaa saddex bilood inay jawaab inay go-aan kusoo gaartaan ayaan rajeynaynaa laakiin wayna ka badan kartaa wayna kasoo hormari kartaa muddada aan kuu sheegay marka wax wada hadallo hoose ah oo labada dhinac een, ay doonayaan inay arrinta uga wada hadlaan ma socdaan hadda mise un arrinta dacwada laga wada warsugaya maya wax wada hadala oo socdaa ma jiraan sidii maalintii dowladda soomaaliyeed ay dacwadda maxkamadda u gudbisay in ay dacwaddan eh, sharciga hortiisa ee maxkamadda caalamiga lagu kala baxo wixii ka dambeeyey wax wada hadala oo oo hoose oo dhex maray labada dowladood ma jiro Een, dad badan oo soomaaliyeed aa dacwada kasoo qayb galay Een, ma aragteen dadku walaacay ka qabaan dadka qaarkiis waxay leeyihin maadaama soomaaliya xilligan dowladeeda aysan aada u adkeyn maadaama wadanka ciidamo kenyaana ay ku jiraan dadku walaacyo kala duwanay qabaan dadka aa aragteen ee soomaalida ahi walaacooda intee buu la ekaa
Eh, sideedaba dee eh, dacwad maxkamad la geeyo eh, xataa kuwa private-ka ah oo iska sahlan oo dadka shaksiyaadka ay isdacweynaya sideedaba wax maxkamad la geeyo walaac way iska leedahay oo ma ma garan kartid go-aanku sida uu noqonayo adiga the best aad samayn kartid waxa waaye inaad eh, dhinaca qaanuunka aad waxaaga waafajisid oo saldhig qaanuuniga aada u samayso Eh, marka dadka walaacooda iyo koonsaankoodu markii aan fiiriyo dhinaca waa legitimate buu ka noqon karaa maxaa yeele xaq bay u leeyihin inay ka walaacaan laakiin anigu dhinacaas eh, kama aad ka fiirinaysaan ama dadku ay ka fiirinayaan kama fiiriyo waxaan ku saleeyaa oo keliya dacwadayadani qaanuunka caalamiga ah iyo qawaaniinta ay maxkamaddu ku shaqayso eh, sidee bay u waafaqsan tahay eh, sidee bay eh, ugu tahay in lagu guuleysanayo sharci ahaan Eh, taas markaan ka eegana waxaan aaminsanahay in boqolkiiba boqol aan- aan aan ku guuleysan karno dacwadda En- kenya waxa ay ku doodayso waxa ay ka mid tahay adiguna aad carabka ku dhufatay in banaanka looga wada hadlo oo dacwadan aysan imaanin maxkamadda iyagoo horena en, sababna uga dhiganaya heshiiskii hore memorandum of understanding ama isfahamka ee muranka badda soomaaliya diyaar ma u tahay in ayadoo aan maxkamad ahayn ay kenya kala hadasho waxa laga yeelayo badda maya dariintan aan maxkamadda u keenayba waxaa waaye in aan doodaas joojino sharciga wuxuu ka qabanaa in lagu kala saaro kaasina wuxuu ahaa xeerlaaliyaha soomaaliya axmed cali daahir oo ku sugan magaalada heeg waxa uu u waramayey falastiin axmed iimaan
halkaad nagala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington qaybihii ka haray idaacaddeenna ayaan gudageli doonaa qodobo dhowra ayaa idinku soo maqan oo xubintii dooda gaabanna ay ka mid tahay intaas waxaa ka soo hormaraya qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa mas-uuliyiinta magaalada new york ayaa gacanta ku soo dhigay nin siddeed iyo labaatan jira oo lala xiriirinayo qaraxii ka dhacay manhattan oo ahaa mid ka mida afar dhacdo oo xiriira oo qaraxyo markaasi gobolkaasi ka dhacay sideed iyo afartankii saacadood ee ugu dambeeyay hay-adda f b i-du waxay sheegtay in axmed khaan raxaami la doonayo in wax laga weydiiyey qaraxii ay sagaal iyo labaatanka qof ku dhaawacmeen ee ka dhacay xaafadda chelsea ee afa- abaarihii sideedii iyo barkii habeennimo ee sabtida booliisku waxay sheegeen in raxaami loo doonayo in su-aal qaraxaasi laga weydiiyo hay-adda f b i-da iyo booliiska new york ayaa sidoo kale waxay raadinayaan dad kale oo lala xiriirinaya qaraxyadan raxaami ayaa booliisku waxa ay ka soo xireen magaalo yar oo ku taala ama xaafad ka mid ah gobolka new jersey isuduwaha qaramada midoobay ugu qaabilsan gargaarka degdega stephen obren ayaa waxa uu sheegay in uu aada uga niyad xumaaday koronyo gaadiid ah oo gargaar wada in weli ay sugayaan in loo ogolaado inay galaan magaalada alebo oo boqolaal kun oo qof ay ku xaniban yihiin kuwaas oo u baahan cunto biyo iyo gargaar daawo heshiiskii xabajoojinta ay gaareen maraykanka iyo ruushia ayaa waxaa ka qayb ahayd in gargaar aadminimo la gaarsiiyo alebo xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa waxa uu ku eedeeyay dowladda madaxweynaha syriya bashaar al asad xanibaadda gargaarka waxaana uu sheegay in ruushia looga baahan yahay inay ku cadaadiso syriya in hawshaasi ay meel mar noqoto hogaamiyaasha caalamka ayaa maanta isniina ku kulansan magaalada new york halkaasi oo looga hadli doono laba caqabadood oo waaweyn oo dunida ka taagan oo kale ah arrinta dagaalka syriya iyo qaxootiga ka dhashay kulankan wuxuu noqonayaa kii ugu dambeeyey ee madaxweyne obama uu ka qayb galay isagoo madaxweynaha iyo weliba bankimun oo isna kulankan uu noqonayo kiisii ugu dambeeyey ee muddada uu xilka xog hayanimo ee qaramada midoobay hayay oo ku eg kow iyo soddonka diseembar ee sanadkan lixdan iyo shan milyan oo qaxooti ah ama barakacayaala ayaa ka soo cararaya dagaalada iyo masiibooyinka dabiiciga ee dunida ka jira oo faqrigu uu ka mid yahay
xarunta qaramada midoobay ee new yorkna waxaa maanta ka furmay shirka golaha guud ee qaramada midoobay oo ay joogaan madax badan oo dunida ka tirsan haddaba furitaanka shirkaasi waxaa maanta ka hadlay xogayaha guud ee qaramada midoobay bankimoon new york waxaa ku sugan wariyaheenna v o a caashi ibraahim aadan oo warbixinta noo soo dirtay kulankan labada maalin soconaya ee maanta iyo berri waxaa diiradda lagu saarayaa xaaladda qaxootiga iyo muhaajiriinta ee sii laba lixaadsanaya kulanka oo furmay galabta saacadda afrikada bari markay ahayd afartii iyo barkii galabnimo magaalada new yorkna ay ahayd sideedii iyo barkii subaxnimo waxaa furitaankiisii ka hadlay madaxa kulanka koob iyo toddobaatanaad ee golaha guud ee qaramada midoobey peter thompson oo madaxda caalamka kusoo dhoweeyey kulanka waxaa sidoo kale ka hadlay madaxweynihii isaga ka horreeyey ee kulankii toddobaatanaad ee golaha guud ee qaramada midoobey xogayaha guud ee qaramada midoobey banki moon oo kadib hadalka qaatay ayaa yidhi Refugees and migrants are not to be seen a burden. They offer great potential if only we unlock it. We must praise the human qaxootiga iyo muhaajiriinta waa inaan loo arkin culays waxay la imanayaan tayo wanaagsan haddii aynu keliya ka saarno xayndaabka marka aanu sharaxno qaraarka new york waxaanu ku ogolaan doonaa halkan xaqiiqada ah in caruur badan ay iskuullada tegi doonaan children can attend the school.
waxaa isla galabta qaybihii hore ee furitaanka kulanka lagaga dhawaaqay in si toosa oo cad loo wajaho xaaladda qaxootiga iyo muhaajiriinta ee dhaqdhaqaaqooda uu sii badanayo muddooyinkii u dambeeyey taasoo uu ku dhawaaqay madaxweynaha kulanka koob iyo toddobaatanaad ee golaha guud ee qaramada midoobey peter thompson waxaana isla goobta lagu saxiixay qaraar ay qaramada midoobey si toosa ugu wajahayso xaaladda qaxootiga iyo muhaajiriinta sidoo kale madaxda ilaa iyo hadda ka hadashay kulanka ayaa waxaa ka mid ah madaxweynaha bangiga adduunka jim myong kim madaxa hay-adda u n h c r philipo grandi iyo agaasimaha guud ee hay-adda i o m kuwaasoo dhammaantood si adag uga hadlay siday laga maarmaanka u tahay in ilgaara lagu eego qaxootiga caalamka waxaana ay sheegeen in qaxootigu aanay dhammaantood ahayn kuwa ku jira xero qaxooti balse ay yihiin kuwa ku dhex jira bulshada oo ay daadsan yihiin caalamka oo dhan waxaa xarunta qaramada midoobey sidoo kale ka socda kulamo gaaragaar ah oo ay leeyihiin madaxda ka socota wadamada caalamka ee shirkan ku sugan goordhow sida uu i xaqiijiyey danjiraha soomaaliya u jooga magaalada washington axmed ciise cawad wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya cabdisalaan hadliye cumar ayaa waxa uu ka qaybgali doonaa kulan gaar ah oo looga hadlayo qaxootiga soomaaliya hase ahaatee hadalka rasmiga ah ee wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya ee uu ugu talagalay kulankan ayaa waxaa ujeedin doonaa maalinta sabtida ah oo ku beegan afar iyo labaatanka bishan isla maanta waxaa la filayaa inuu magaalada tan new york soo gaaro madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geelle sida ay xaqiijiyeen mas-uuliyiin ka tirsan safaaradda jabuuti ee ku taala magaalada washington caashe ibraahim xarunta qaramada midoobey magaalada new york
sarkaal ka tirsan maxkamadda raacfaanka ee gobolka banaadir ayaa sheegay in qasnada dowladda ay ka maqan tahay lacag gaaraysa afartan iyo sideed kun oo doolar isagoo eedeyna u soo jeediyey saraakiil ka tirsan dowladda oo uu sheegay inay hor istaageen amro maxkamadeed hase ahaatee guddoomiye ku-xigeenka baanka soomaaliya maryan cabdulaahi yuusuf ayaa sheegtay inaanay qasnada dowladda ka maqnayn wax lacag ah marka laga reebo lacagtii uu luunsaday qasnajigii u shaqaynayay laanta bangigu ku leeyahay dekedda kaas oo maxkamadii ay ku heshay dembigaasi haddaba warbixin amuurahan ku saabsan waxaa inoo haya ismaaciil xuseen farjar magaalada muqdisho waxaa maanta warbaahinta kula hadlay sarkaal ka tirsan garsoorka soomaaliya oo ka warbixinayay musuq maasuq iyo saraakiil dowladeed oo uu eedeyn u jeediyey magacii waxaa la yidhaahdaa doctor mukhtaar nuur abuukar guddoomiye ku-xigeenka maxkamadda racfaanka gobolka banaadir doctor mukhtaar nuur abuukar ayaa v o a u sheegay in khasnadda dowladda ay ka maqan tahay lacag gaadhaysa siddeed iyo afartan kun oo dollar isaga oo sheegay in lacagtaasi aan sharci ahayn loogu xukumay khasnajigii dekedda u fadhiyey bangiga dhexe khasnada ayaa halaawday ayuu yidhi khasnajigii lacagtii wuxuu wacay bangigii dhexe bangigii dhexe guddoomiye ku-xigeenkii bangiga dhexe ayuu la hadlay oo waxay tiri ku wareeji ninkaas lacagta maadaama qasnadii ay halaawday lacagtii wuu ku wareejiyey sidaasuu lacagta ku qaatay imika siddeed afartan kun baa maqan calaa kulli xaal waa sida afartan sideed kun baa maqan wuxuu ku doodayaa mukhtaar nuur abuukar in lacagtaasi ay ku maqan tahay sarkaalka wasaaradda maaliyadda u qaabilsan dekedda oo haatan shaqadiisa wataa waaran baan jirnaa anaga garsooraan nahay xukunkii waxaan aadaynaa waxaa dhacdada iyo cadeymahana hor yaalo waxaana hor yaallo waa shan waaran oo loo gooyey loo jaray ninkii lacagta lunsaday garsoorkii la horkeeni waayo cadaaladda intaasna cadaaladda uu ka baxsanayo mar alle markii aan aan arrintii aan u gudagalnay dacwada dhegeysigeeda ayaan warqad kale u jarnay aan dhahnay imaaw dacwada kasoo qeyb gal bankigii waan soo hadlay uu leeyahay ma jirto ninkaas ma idin imaanay ninkaas taa doontaan ka yeela waxyaalaha nagu dhaliyo annagan garsooraa nahay hadduusan ninka dembilan waan sii deynaynaa ninka dembilan dabiig ku dusha ka saaraynaa marka xilli may dhacdadan dhacday dhacdadan waxay dhacday sagaalka bishii lixaad laba kun shan iyo tobanka xukunkan waxaan soo saarnay afar iyo labaatanka bishii toddobaad laba kun lix iyo toban ayuu soo baxay xukunka oo aan ku kalna guddi garsoorayaal saddex garsooreyaal laakiin maxaa keenay xilligan haddii xukunku uu dhacay afar iyo labaatankii bishii toddobaad in aad haatan shir jirayd qabataan oo warbaahinta la hadashaan xukunkan waxaa keena waxa weeyaan hadda ninkii oo ilaa iyo hadda weli meesha kasii shaqeynaya isoo xukuman ninkii kalena maskiinka baxka yahay ilaa iyo duurkaas iska jooga nina inay cadaaladda qabato nina meeshiisa kasii shaqeeya runtii waa dareemi kartaa xanuunka oo oo dameerka oo sidoo sidaa dareemaysa nina in lasoo qaban waayo shan garsoore shan waaran loo jaray nina in lagu soo xukumay shan iyo toban sano ku xukunaay maxkamadda gobolka kusoo xukuntay hadduu bilaa dembi yahay maxaa baxsad ka dhigay garsoore oo dee haddii qofku maxkamad dembi ku weydo magaaladu iska joogi lahaa waxaadna isticmaashay ereyga baxsad ayuu inuu ku maqan yahay isaguna waxaa raadinaya gudoomiyihii maxkamadda raxfaanka oo waxaa raadinaya gudoomiyihii ku-xigeenkii bangiga waxaweeye nin dad waaweyn raadinayo gudoomiye ku-xigeenka ma la hadashay een, bangiga dhexe oo wax xidhiidhi maydin dhex maray waan la hadalnay en, waxaanu isku daynay iyadaabana soo wacday oo na dhahday kale cawaamiirna siinayso ay leedahay ninkan maaha ninkaas hala xukumo mukhtaar abuukar wuxuu xaqiijiyey inay sii daayeen khasnajigii hore isaga oo maxkamaday ay hore ugu soo xukuntay shan iyo toban sano oo xadhiga hase ahaatee wuxuu xukunnadaas hore ku macneeyey in ay yihiin kuwo sharci darro ah mukhtaar nuur abuukar oo v o a u sheegay inuu yahay guddoomiye ku-xigeenka maxkamadda racfaanka ayaa ku dooday in guddoomiye ku-xigeenka bankiga dhexe ay hor istaagtay in lasoo xidho agaasimaha maaliyadda u qaabilsan dekedda oo isagu eedayn kala duwan u jeediyey haddaba v o a waxay la hadashay guddoomiye ku-xigeenka bankiga dhexe ee soomaaliya maryan cabdulaahi yuusuf iyada oo sheegtay in warkaas uu sheegay sarkaalka ka tirsan hay-adaha garsoorka dalku aanu ahayn mid sax ah sidoo kalena waxay tilmaantay in aanay jirin lacag ka maqan khasnadda dowladda marka laga reebo lacag ku maqan khasnajigii hore ee dekedda u joogay dekeda lacagta loo qabta dowladda ayaa loo qabtaa dowladdana lacag ka maqani ma jirto wax maqani ma jirto mar muddo hore laga joogo oo ma aqaano toddoba bilood sideed bilood ka hor ayaa nin bangiga dekeda ka shaqaynaya lacag afartan afartan iyo sideed kun ah lacagihii uu hayn jira la waayey wuu yiri anay ugu maqan tahay waana keenayaa wuu yiri nin deg Waan gartay.
neji oo dekeda joogay ninkaas ayaa maaragta xoogaa maxaa la yidhaahdaa shilkaas uu asagu ka dhigay wuxuu ka qoray warqad uu leeyahay anaa lacagtaasi ugu maqan tahay anaana keenaya marka warqadi ayaa laga joojiyey waa la sugay eh, maxaa la yidhi- waxaa loo sheegay aan leeyahay biliiskaa loo sheegay c i d da loo sheegay c i d da ayaa kaxaysatay meeshiisay geysteen waa la xiray wuu xirnaa waa la xukumay shan iyo toban sanaa lagu xukumay oo xarig ah wuu xirnaa shan iyo tobankaa sano isagoo ku xukuman ayaa ninka kan hadda maanta aada leedihiin wuxuu bixiyey warbixinuu bixiyaa waxa oo laga soo bedelay rin dishibliin dartiis ah ayaa waxaa looga soo bedelay xeer ilaalintuu kash ka mid ahaan jira waa laga soo bedelay waxaa loo soo bedelay maxkamadda een, rafcaanka ninkii xirnaay ayuu iska daayay isagoon wax uu ku sababeeyo aysan jirinin Uu si- inta yimid intuu yimid markuu yimid uu ninka xirnaa iska daayay uu faraha ka qaaday marka wuu sii daayey maxkamadda maxkamadda sare ayaa ah, yuu nimanka xeer ilaaliyayaasha ahay ee ninkan da- dacwada ku qaaday marka hore abiil u qaateen ninkii ha lasoo qabtaa la yiri ninkii waa waa maqan yahay waa la raadinayaao biliiska iyaa ku maqan intaas waxaan ahayn oo bangigu ogyahay ma jirto maryan cabdulaahi oo aan weydiiyey sababta keentay in mas-uulkan ka tirsan hay-adaha garsoorka uu dhaleecayn noocaas ah u jeediyo ayaa sheegtay ninkan waa horay waxay dirireen ninka eh, xeer ilaalinta madaxda ka ah mushaarka ayuu ka joojiyey mushaarka markuu ka joojiyey oo la yiri bangiga warqad usoo qor uu yiri ninkaani nin shaqada yimaada ma ahane mushaarka ka joojiye ayaan mushaarka ka joojinin bangiguu yimid uu yiri mushaarkayga hala isiiyo waxaan nidhi kuma siin karna mushaarka ilaa iyo xeer ilaaliyaha qaranka oo ah eh, maxaa la yidhaahdaa eh, eh, xeer ilaalinta ninka madaxda ka ah ilaa iyo uu kusoo fasaxa ninkaasa wuxuu yiri ninkaani shaqo ma yimaadeen wuu wuu wuu nagu carooday waa nala dirra taar iyo maalintaas ilaa hadda bangiga unbuu mataqaanaa wuxuu u raadiyaa sababo Waan gartay.
laakiin wax bangigaan ka maqan ma jirto su-aalan kaa weydiiye Ah.
adiga wax amara oo aad bixisay oo arrimaha la xidhiidha ama isaga aad la hadashay oo wax xidhiidhoo idin dhex maray isaga ma jirta marra oo telefoonka oo ku haba saabsan yaraato arrinta aniga maalintii uu bangiga iigu yimid oo yiri waxaan u baahanahay lacagta mushaaradayda in la isiiyo xeer ilaaliyuhu ii diiday oon ku iri anagu mushaar kuma siin karno aan xeer ilaaliyuhu soo fasaxinin ayaa iigu dambaysaa marka ma xidhiidh kale oo ku saabsan arrintan een, lacagtan iyo wax ku saabsan idinma dhex marin haba yaraato haba Eh, yaraato en- aniguna ilama soo xiriirin aniguna lama xiriirin idinkana wax lacaga oo idinka maqan oo aan ahayn siddeed afartanka kun aad sheegtay inaad u sibir saaraysaan ninka hore ee meesha ka shaqayn jiro aad sheegtay inuu laga qoray inuu qirtay mooyaane wax kale ma jirto ha oo laga qoray inuu qirtay ee maqan ee la raadinayo ee maxkamadda sare ay raadinayso ee maxaa la yidhahdaa ay ka taallo ee xukunkii ee maxaa la yidhahdaa warqadii soo qabadka ay ka taalla biliiska ay ogyahay c i d da ogyahay cid kasta ay og tahay ninkii waa la sii daayey saad adiguna ii sheegtay isaguna uu sheegay ninka asagaa daayey Wa- midka is- adinka idinlahayaa daayey wuu sii daayey Een, wuxuu ku daayay si sharci darro ah waa sida hadda maxkamadda sare waa waxaan umalaynaya asbaabta hadda xataa shaqada looga looga ceyriya ninka hadlay taasaa ka mid aan umalaynaya anigu ma hubo wuxuu ku daayay xukun uu riday xukun been uu riday aan waxba ka jirinin oo ninkii nimankii garsoorayaasha ahaa ee isaga la jooga xataa aysan saxiixinin Waa waa ku celinaya lacag lacag bangiga ka maqan ee laba boqol oo kun ihin ma jirto lacagtaas hadday bangiga ka maqnaan lahayd dawladday ka maqnaan lahayd lacagta qaasan ee dekada lagu qabto waa hantida dawladda dawladdana lacag ka maqani ma jirto waxaan isku dayay in aan helno khasnajiga la eedeeyey ee maxkamadda racfaanku xilligan ay sii daysay hase ahaatee nooma suuro gelin in uu faahfaahinna siiyo sidoo kalena waxaan khadka telefoonka ku helnay cabdi maxamed awbarre oo ah sarkaalka uu eedaynta u jeediyey garsooraha warbaahinta la hadlay cabdi maxamed ogaa la yidhahdaa walaal war wax ka jira ma jiraan wax ka jira ma jira nin mataqaanaa maanta intaan lacag dowla haday suuqa iska joogi kara mataqaana had iska shaqay kara warkaas war beena waayo wax waa hoso kartaa meel kastaa ka bixi kartaa waxaa jiray nin hore oo meesha ka shaqayn jiray oo lagu eedeeyey isna ka mid ahaa dadka la eedeeyey oo maxkamadduna ay xukuntay oo la sheegay inay lacag ku maqan tahay ninkaa warkiisa ma maqashay ninkaas waa kaasi qasanji ahay asiga ayaa mataqaana lacagta mas-uulka ahay asiga ayaan maxkamada u geeyey maxkamadda xukuntay marka arrintaas ninkaas maxkamadda ayaa lagala xiriiri karaa aniga waxaan kaa sooday in la helay waa ogaay laakiin wax wax ka dambeeya ma maqal war kama hayo maxkamadda adiga marra ma kuu yeedhay iyadoo arrinta wax kaa weydiinaysa maya ima yeerin wax maxkamadda elelaga ma jirto ilaa ilaa lacag ka qabo iyo cid cid weydiisa maxkamaddu waxay wax ka weydiin kartaa cidda lacag ku sheegtay marka aniga cid lacag igu sheegatay oo lacagaha iga qabtaa dhahaysa ma jirto wasaaradda maaliyadda ayaan u shaqeeya aniga wasaaradda maaliyadda lacag xisaabata wasaaradda maaliyadda la weydiin karaa bangigaa la weydiin karaa marka waaran laguu soo jarayna ma jiro wax waaran lay soo jirin wax wax laygala xiriiray wax laygala xiriir ma jiraan mar- mar xeraanad jirta mar ayaan mar waa jirta laakiin markii baadhi sameeyey xeraas waxaanu ku wacay maxayd waxay ahaaday wuxuu yidhi ninkaas soo xiray warkiisa wa- saas u ahay ninkaas kajirinji u ahay asagaa lacagta maskuulka ahay aniguna mataqaana markii la waayey waa sheegay bangigaa u sheegay bangiga dhexe iyo sarkaalka maaliyadda u qaabilsan dekedda muqdisho waxay v o a u xaqiijiyeen in aanay jirin lacag ka maqan marka laga reebo lacag gaadhaysa siddeed iyo afartan kun oo dollar oo uu eedaysane u yahay khasnajiga ay maxkamadda racfaanku sii daysay ismaaciil xuseen farjar ayaa warbixintaasi isugu keena soo duubariday halkaad kala socotaana waa v o a washington
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan washington haatana waa dooda gaaban waatan wariyaheena muqdisho zaynab abuukar oo soo diyaarisay
kulanti waxaan dhagaystayaal ku soo dhowaada xubinta dooda gaaban hogaamiyaasha madasha qaran ayaa shirkii dhowaan ka dhacay magaalada muqdisho isku afgartay in qoondadii hore loo siiyey dumarka si loo xaqiijiyo sidii ay ku dhaqangeli lahayd ay beeshii saddex kursi leh mid ka mid ah ay haweenka u tartamaan hase ahaatee haweenka qaar ayaa rumaysan in si kastoo ay dhiiragelintaa u tahay haddana aanu jirin hab caddaynaya in haweenka ay helayaan tirada loo qoondeeyey walow qaar kale oo haweenka ka mid ah ay rajo badan ka qabaan meelmarinta qodobadii lagu heshiiyey waxaa xubinta dooda igala qaybgalaya warsan xasan xagar iisahre juumow macow oo labaduba ka mid ah ururada u dhaqdhaqaaqa xaquuqda arrimaha haweenka waxaana hadalka ku horeysay warsan xasan aniga waxay ila muuqataa in eh, ay hirgelayso insha allahu bidnilaahi kariim inay ku guuleysan doonaan gabdhuhu doorkan boqolkiiba soddon Eh, waxaana ugu arkaa gabdhuhu waxay fu- eh, suubiyeen dadaal badan waxay qabteen shirar badan waxay eh, si fiican bay u dadaaleen Eh, madashay hor fariisteen Eh, lixdan nin oo dalka xukumayay ay hor fariisteen oo afarta maamul goboleed iyo saddexda madaxweynaha ra-iisul wasaaraha ra-iisul baarlamaanka waxaana ka xaqiijinay inay gabdhuhu helayaan boqolkiiba soddon ay bannaanka u taalla gabdhaha taasoo ku timi dadaalka iyo wada shaqaynta iyo isla jirka iyo cuduudda gabdhaha soomaaliyeed ay sanadka ugu halgameen inaanu boqolkiiba soddon gacanta ku dhigno waad mahadsan tahay warsan ee waxaan siinayaa zahra juumow waxay madaxdu isla garteen in qoondada dumarka boqolkiiba soddon hore loo siiyey ee si loo hubiyo ee inay dhaqan gashay waxaa la yidhi waa in beeshii saddex kursi leh mid haween ay u tartamaan marka sidee bay kula tahay inay taa ku dhaqangeli karto waxaa horta ilaahay baa bixiyo wixii ilaahay kuu qadarana waa la helaya laakiin aniga waxay iila muuqataa waradowla warqaduu ku yaal mar walba un in la leeyahay boqolkiiba soddon waa leedihin waa laydin siinaa la leeyahay wax ii cad oo ilaa iyo hadda in aan helayna cadday hayana ma jiraan hase yeeshee haweenka soomaaliyeed wixii ilaahay u qoray iyo anba haweenka muslimiinta oo dhan way helayaan markee shareecada islaamka intay noo qorto ayaaba nagu aada balse hadda aniga wax cad oo ii muuqdo oo maanta intaasaa meel idiin taal asaad helaysiin aan isleehay uma jeedo haddiiba la yiray in beeshii u hogaansami weysa go-aanadii soo baxay ee tallaabo ayaa laga qaadayaa maxayna adi taa kugu muuqan in uu jira dadaal badan oo dumarka lagu dhiirigelinaya dhiirigelin way mudan tahay laakiin ima muuqato barkee beelbeel haddii la yidhi oo qabiil la kala aada aniga qabiil baan ka dhashay qabiilka aan ka dhashay saddex xildhibaanay leeyihiin midkoodna uma muuqato inuu gabar dhiibaya hal gabaraa looga baahan yahay labada kalena rag inay noqdaan saddexdaas laga rabo oo midu gabar tahayna uma muuqato ilaa iyo maanta haddii aan dhex galay uun fiireenin inuu gabar booskiisa ku fadhiisiya raba kuma arkin balse wixii ilaahay qadiraa qadaran laakiin uma muuqato aniga ilama muuqato inay mataqaanaa gabadhaanaan keennay kursiga gabadhaanaan ku fariisinaynaa inay leeyihiin si kastoo dhiiragelin uga muuqda go-aanka madasha iyo heshiisyadii hore haddana sahro waxay qabtaa warsan in weli aanay wax caddayn marba haddii tartan la gelayo oo dumarku ay arimahani ragguba ay ku tartamayaan adigu sida iyadu ay la tahay ma aragtaa mise waxaad leedahay waagi hore waxaa la dhihi jiray gabdhuhu ma midaysna waxay wax ku waayaan midays la-aan sanadka dumarku way midaysan yihiin waxay ka midaysan yihiin dalka gudihiisa dabadiisa degmo mintuulo gabdhaha soomaaliyeed sanadka waxaa ka goon boqolkiiba soddon inay gacanta kusoo dhigaanin boqolkiiba soddon waxaan u tagnay garoowe waxaan u tagnay galmudug waxaan u tagnay koonfur galbeed waxaan u tagnay kismaayo waxaana naloo cadeeyay boqolkiiba soddon inay miiska noo saaran tahay ninna aanan ka baryayn hadday odayaashayadii waan u tagnay odayaal dhaqameedyadii suldaamadii garaadyadii islaanadii maxay ahaytoy kulli waa soo wada marnay oday diidan saaka inay gabadhu wax weydo ma jirto dowladuna ma diidano oo dhinacii siyaasadda way nooga ogol yihiin aniga beesha aan ka dhashay lix nin bay leedahay lixdan nin hadday kusoo dari weydo laba gabdhood albaabkaanu isu taagayna waxaanu diidaynaa in la celiyo caalamka waa u sheegaynaa qolo walba waa u sheegaynaa in gabdhuhu maanta u taagan yihiin boqolkiiba soddon oo cad inaanu gacanta ku dhigno hayee sahra jumo meel walboo la tegay waa fiirinaynaa wixii xildhibaan ku tartamayaan fiirinaynaa waa u jeednaa waa aragnaa hadda rag uunbaa tartamayo beesha heblaayo laba ninaa ku tartamaysa saddexaa ku tartamaya gabar tartamayso iyo gabar la joog ma arkin anugu odayaasha haddaad u tagto kheyr allaha siiyo wixii qabiilay isaga naqanaya mar walba waa qabiil gabdhaha la siiyo loo ku leeyahay wax warqad ku qoran oo cad ma aragtid haddaad madaxda u tagto gabdhaha hala siiyo wax meel ku cad ma aragtid beesha caalankan ahee anaga hadduu ilaahay yidhaah anigu ra'ligaygu kumaba raacsana inaan wax ka rabno sababtoo ilaahay weynaan wax ka rabnaa diinteenna islaamka aan wax ka rabnaa oo mataqaanaa gabdhahana ictiraafsan oo xaqooda siiraysa diinta islaamka haye warsan caqabadaha ay ka dhawaajisay sahro juumow adigu inaba ma aragta anigu waxaasoo dhan ma arko barkii hadday tartan tahay gabadha iyo wiilku tartami maayaanin warqadaha cad oo ka soo baxay madasha dowladda waxaa ku qoran gabadha in laga rabo wiilkana marka ugu horeyso isdiiwaangelinaya wuu shan kun isku diiwaangelinaya naloomaba simin inaan si usoo wada tartano meesha usoo galno gabdhaha soomaaliyeed oo isa soo tartamayana hadday heli waayaan lacagta gabdhaha bannaanka joogo qaylinaya waxay u qaylinayaan dooni maayaan gabdhahoo dhan xilka inay helaan laakiin gabdhaha qaylinaya waxay u qaylinayaan in gabdhaha la garab galo aanu anagu isgarab gallo tii aan lacagta heli karin laakiin xildhibaannimada beesheeda kasoo hesha inaan lacagta ka bixinno inaan gabdhaha soo dhisno inay gabdhuhu gaaraan meeqaanka sababta ugu badanna waxay tahay gabdhaha soomaaliyeed waa gabdho wax ka bedeli kara dalkeenna maanta suu yahay waa gabdho nabadda wax ka bedeli kara waa gabdho aqoonta wax ka bedeli kara waa gabdho wax walba oo dalku u baahan yahay wax ka bedeli kara maadaama gabdhuhu ay dalka wax walba ka bedeli karaanin waxaanu diyaar u nahay boqolkiiba soddonka sanadka inaanu helo si aanu u dhammayno khilaafka qaran oo dowladda maalin walba isqa qabsanaysa baarlamaanka maalin walba isqa qabsanaya haddii meel walba sideed iyo toban gabdhood ka joogaan sideed iyo tobanka gabdhood isdiriri maayaan waxaa imaanaya baarlamaankaasu inuu tooso dowladaasu inay toosto nabadgelyo in la helo gabdhaha soomaaliyeed waxay soo celinayaan dadkii kala tegay because gabarba qoys bay ka timi oo kasoo jeedaa qoyskeediina ma ku noqon oo ma qabo qoysas kalaa qaba gabar walba waxay jeceshahay marka inay qoysaskaa soomaaliyeed walaalayso midayso isu keento si nabad loo helo waxaas dhan ma dhiiragelin karaan fursadaha dhammaan muuqda ee dumarka guud ahaan loo fududeeyay in dumarka ay kusoo baxaan ma u muuqataa waay ragga qaara waxay qabaan ooba laga soo xigtay intaasoo haween hadday baarlamaanka soo galaan inayna iyagu waxba helin marka umaba ogolaba afka unbaa waxaan laga sheegsheegaa maahana ila ma ahan intaasoo dumara inay mataqaana waxay aheeto ay wax siin doonaa ilaahay baa wax laga helaa xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay sahra juumow mucow iyo warsan xasan xagar oo labaduba ka mid ah ururada u dhaqdhaqaaqa xaquuqda arrimaha haweenka intaynu ku kulmi doono doodan midda xigtana nabadgelyo
aada iyo aada ayay u mahadsan tahay taasina waxay ahayd sinab abuukar oo soo jeedinaysay dooda gaaban haatana dhinacii heesaha ayaan jaleecinaa ku soo dhowaada heesta nafteyda
codka macaanee seynab ciga ayaana gabagabo u ahaa guud ahaan idaacaddeenii habeennimo ibraahim xasan daandure iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan ayaa idinla socodsiinayna intaan hawada mar kale dib ugu kulmi doono saacadda xaggiina markay tahay lixdii barka aroornimo berri waxaan idin leenahay nabadgelyo